bsmi اllahi الرxman الraxim alxamdu لilh rb اlcaalamiin wslى اllah wslm wbaaraka clى nabiyina mxamed qaybtii aan kusoo jirnay inshaaga alinshaa aalabi marka amarkii baan soo marnay waxaan bilaabaynaa maantana insha allahu tacaala annahyu waxaan maanaya namuudajka yar waa soo qaadanay ee amarka ka dambeeyey ashcaartaas oo dhan inaynu wada akhrino way inagu fiicnayd laakiin waxa weeye wakhtiga inaguma filaanayo inaguma sinaanayo marka waxaynu iskaga koobsanaynaa inta casharka iyo namuudajka ashcaartaas waa ku wada fiicnayd iyo tamaariinta kulli kitaabkuna waa ka shaqaynayaa in laga wada shaqeeyo marka qaybta labaad oo inshaaga dalabiga ahi waxaa weeyaan annahyu waa diidmadii waa wixii laysu diidayey wa huwa dalabulkafi min alficli waa in layska dalbado oo mukhaadabka lala hadlayo laga dalbado inuu ka joogo ficilka asal ahaanna waxa weeyaan waxaa waay inuu ka joogaa sharciga haddii la yidhaahdana annahyu yaqtadii taxriim shalaygo amarka waxaynu soo nidhi alamru yaqtadii alwujuub waa isku cagsi kaasi wuu kugu waajibayay kanna waa kaa reebaya asal ahaan waa saas laakiin waa inuu noqdaa min alaclaa ila ladna inuu kaa sarreeyo waa dalabu lkafi min alficli calaa sabiili listiclaa'i waa iska sarraysiin ama sarrayn uu kaa sarreeyo ficlan ama iska kaa sarraysiinayo waa inu wax kaaga nahiyayaan haddii marka sarrayntaa la waayo oo laba isku mid aha ay wax iska nahiyaan ama jamaadaad iyo dad aan maarata waxaan noolaynba wax laga nahiyo macno kale ayuu yeelanayaa oo macnihiisa xaqiiqadaha aan ahayn marka aan eegno siiqadiisuna siiqo quruu leeyahay maasha allah tana waa raaxo waa mudaaric laga hormariyey laa laadaasina ay nahyi faa'iideynayso laa annaahiya mudaaric laga hormariyey siiqo qura wey kii shalayto hadduu afar lahaa kan maanta waa mid qura waa siiqo qura marka siiqadaasna laa weye laadaa waa laga yaabaa inay laada naafiyada ah ee ficilka mudaaric gasha ay isku qaldamaan oo siqaaru dalab ah ay iskaga qaldamaan laada naahiyada iyo laada naafiyada ah laakiin wax isku qaldami kara maaha midi waxa weya waxaa la socda dalab dalab waxbaa lagaa dalbanaya waa le waxa ha samayn midna waa ma jirta un baa laleeyahy haddanaado laa yaqum yuukicin iyo laa yaquumu zaydun zayd kici maayo iskuma qaldami karaan midna waxa weeyaan dalab baa ku jira waxa weeyaan laa taqum ha kicin ama laa yaqum yu kicin waxaa la dalbanayaa inaanu ficilka la samayn midna waxaa laleeyahay ficilkani ma jiro laa yaquumu ma kacayo macnaa waa la diiday un ficilkii baan jirin baa laleeyahaye laakiin dee dalab adiga hadda lagu faacilka loo soo jeediyo laleeyahay waxa ayaanu samaynin dee meesha kuma jirto furuuq buu leeyahay naxwaha ka hadashay lakiin farqiga ugu muhiimsan waa dalabka midna dalab bay faa'iideynaysaa laada naahiyada ta kalena ma faa'iideynayso alamila qaala tacaala ilaahay waxa uu yidhi fi nahyi reebitaankii uu reebaayey can akhdi maali lyatiimi agoonka xoolihiisa xoolaha qaadashadooda diidmadii uu diidaayey biayri xaqin si xaqdarraana lagu qaato biqayri xaqin xaqdarraan lagu qaato biqayri xaqin wuxuu lagu qaydayaa dee haddaad u shaqaynayso mushahar baad ka qaadan kartaa waman kaana haniyan falyastacfi waman kaana faqiiran falya'kul bilmacruuf oo culimmadu waxay isku qabtaan haddii agoonka xoolihiisa loo rogrogayo oo loogu shaqaynayo mushahar ma laga qaadan karaa mise lagama qaadan karo raajixna waxa weya in laga qaadan karo oo mushahar ada xoolaha agoonka laakiin waa inaad adigu isu qorine ujratulmithil xoolaha agoonka ee aad u shaqaynayso inta yani isagoo kale loogu shaqeeyo waa inaad ugu shaqaysaa oo mushaharaan uga qaadataa laakiin haddaad adigu isu qorto tidhaahdo xoolihiisii baan wadwadaa intaasaana igu filan dee warkaa biqayri xaq ma noqonayso biqayri xaq ma noqonayso marka ilaahay tabaaraka wa tacaala waxau ihi qaala allahu tacaala walaa taqrabuu ha u dhowaanina maala lyatiimi qofka yatiimka ah xoolihiisa ha u dhowaanina ilaa bilatii ilaa xaaladii mooyaane waa ugu dhowaanaysaan hiya xaaladdu iyadu axsanu wanaag badan xaaladiba xaaladay ka wanaag badan tahay oo ka maslaxo badan tahay mooyaane si kale agoonka xoolihiisa ha u taabanina xasri wax la yhahdaa ku jira laadii naahiyad ahayd oo ay ilaa daba dhacday baabulqasriga dambe bay noogu imi doontaa iyadu insha allah marka waxaa laynoo diidayaa in xoolaha yagtiimka balaaqad badan baa ku jirta sinaba ugu dhowaano maaha ha cunina maaha ha ka baabiinina alla alla alla iskaba ilaaliya kaba fogaada wey kaanama leeleya haba u soo dhowaanina marka nahyigaasi waxa weeyaan waa dalabulkafi waa waxaa laynaga dalbaday inaynu ficilkaa aynu u dhowaano xoolaha qurbaanka ama u dhowaanshahaas ayaa laynaga nahiyey waxaad arkaysaa markaa laadaasi inay diidayso xagga rabi bayna ka timi waxa weeyaan waa dalabulkafi min alficli ow can ilficli cala wajhi alculuwi walisticlaa marka waa nahyiga xaqiiqada ahaa waa nahyigii xaqiiqada ahaa waa siduu asalka ku ahaa xaaraan buu ina noqonaysaa waxaa in loo dhowaado ayib nahyi fara badan markaa dee nusuusta ku soo arooray walaa taqrabuu maala lyatiim walaa taqrabuu zina zinada ha u dhowaanina walaa taqtulu nafsa alatii xarama allahu ila bilxaq walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm walaa tajcal yadaka maqluulata ilaa cunuqika walaa tabsudha walaa taakulu amwaalakum baynakum bilbaatil waxaa nahyiga laa tadkhuluu buyuutan hayra buyuutikum laa tadkhuluu waxaas aad arkaysa ee faraha badan ee nahyiga laa taqtulu sayda wa antum xurum waxaas waa wada taxriim bay faa'iideynayaan inaan waxaa loo dhowaanin bay faa'iideynayan wa qaala allaahu ilaahay wuxuu yidhi markaa yatiim yatiim waa man faqada abaahu weeyaan waa qofkii aabbihii waaye baa yatiim la yidhahdaa waxay yidhaahdaan ka hooyadii dhimatayna waxaa la yidhahdaa alcajiyu baa leh alcajiyu baa leh ka hooyadii dhimatay ka agoonka iyo rajaygaana waxaa la yidhahdaa alfatiim alfatiim biaa'i marka alyatiim walcajiyu walfatiimu saddexdaa magac buu kala leeyahay oo alcajiyu waa rajay alyatiimu waa agoon allatiimuna waa aabbe iyo hooyo toona ma leh wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi tabaaraka wa tacaala fi nahyi diiditaankii uu diidaayey can qadci alinsaani insaanku inuu gooyo raximahu raximkiisa inuu gooyo ayaa rabbi ka nahiyey ayaa rabbi waxa uu yidhi tabaaraka wa tacaala walaa ya'tali ululfadli walaa ya'tali yaanay dhaaranin ululfadli kuwa fadliga u saaxiibka ah yaanay dhaaranin kuwaasoo minkum idinka ah muminiinta haddaad tihiin iyo wasacati hodantinimada kuwa u saaxiibka ahi yaanay dhaaranin an yu'tuu anlaa yu'tuu inaanay siin yaanay ku dhaaranin ulilqurbaa kuwa qaraabadooda inaanay waxba siin yay ku dhaaranin oo masaariiftii iyo biilkii ay siin jireen qaraabadooda dhibaato kaga timi darteed yaanay ku dhaaranin ulilqurbaa waalmasaakiin waalmuhaajiriina soo ma ahayn walaa ya'tali ululfadli minkum wasacata an yu'tuu ulilqurbaa wlmasaakiina wlmuhaajiriina walaa ya'tali laamkaasu waxa weeyaan waa laamu naahiya waa laamkii ficilka diidaysa oo ficilka ficilkani ya'talina waxa weeyaan ifticaal min alaliyati min alaliyati dhaarta alaliya oo dhaarta ah ayaa ifticaal loo baneeyey marka laa ya'tali saasuu noqonaya ay laa yaxlif riwaayaadka sida ku yimin saasa ku fiican in la yidhaahdo laa yaxlif qaar baa yidhi waxa weeyaan waa min al alwi oo waxa weeyaan yay ka gaabinin yay taqsiir kaga samaynin laakiin waxaa sida riwaayaadka abubakar ilan abubakar baa biilkii ka jaray mistax radia allaahu canhuma markii uu arrintii caaisha xadiisulifkigii ka qayb qaatay abubakarna habroodaag bay ahaayeen mistax markaa iska nin wacan buu ahaa laakiin arrintaasu iska dhex galay oo sheekaday wadwadeen buu ka qayb qaatay markaas abubakarna ku dhaartay inaanu dib dambe u xidhiidhin oo u xusiin markaasaa rabbi tabaaraka wa tacaala waxa weeyaan qur-aanku soo dejiyey olemaya abubakar oo khayrkaa joojin marka waa ifticaal min alaliyati waa dhaarta walaa ya'tali yaanay ku dhaaran ululfadli kuwa fadliga u saaxiibka ah marka fadli iyo asaca ayaa meeshan isugu yimi waxaa fiican marka inaynu kala duno oo la kala duwo oo ululfadlin lagu fasiro kuwa fadliga u saaxiibkaa diinta iyo sharafta iyo abubakar sidiiq darajatu sidiiqiya ayuu leeyahay muhaajir weeye fadliga xagga diinta lagu fasiro wasacatina xagga xoolaha iyo tanaadnimada lagu fasiro oo la yidhahdo waa hantida si labada loo kala duwo lafti marka dadka fadliga leh oo in minkum idinka bintana bayaamiya iskaga fasil walaa ya'tali ululfadli kuwa fadliga u saaxiibka yaana dhaaran oo minkum idinka ah iyo wasacati hodantinimada an yuutuu anlaa yuutuu inaanay siiyay ku dhaarinin ulul qurbaa kuwa qaraabadooda halkaa waxaad arkaysaa ficilkii hore laa taqrabuu waxaa lagu bilaabay tabaa lagu bilaabay mudaarica ka dambana waxaa lagu bilaabay ya ficilka saba mudaaricna waa kii afar xarafun ka bilaaban jiray hamzada iyo nuun hamzada iyo nuun ta iyo ya waay marka labadan waa ku bilaaban karaa ficilka manhiga ahi labadan waa ku bilaaban karaa laa tafcal iyo laa yafcal laakiin ma ku bilaaban karaa hamze iyo nuun ma ku bilaaban karaa waa yarya inuu ku bilaabmo xaggii naxwahatii lagu ogaado laa acrifan rabraban xuuran madaamicuha laa acrifan yaanan garan xuuran gabdhaca indhaa cadcada oo maaragtay indha waaweyn oo indhaha cadcad yihiin oo murdifaatin calaa acjaazi akwaarim iyo gabdho oo lasoo qafaashay adigu wuxuu markaa shicir baa ku jirtay waa min shawaahidi bay ahaydeen kawaakibku ahaa tala mise mise qadrudada almuhim waa shawaahid bay leedahay iyadoo uu qofka mutakalimka ahi ee hadlaya wax iska nahiyaya oo leeya laa acrifan nuunta haddii lagu bilaabana waa yar tahay labadooda waa yar tahay laakiin labada waa qiyaasi intaada ficilkii lagu bilaabay laamunahiyadii ay geli karto ee mukhaaabka ahaa ama kii maaragtay yada lagu bilaabay labadaasba way gelaysaa way gelaysaa marka yahni nahyigaasina waa xaqiiqadii wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi fi nahyi nahyigii uu ka nahiyayey oo diidaayey can ittikhaadi bitaanati suuy saaxiib xun in la samaysto saaxiib xun bitaanatu suuy waxay noqonaysaa waxay idhaahdaan yacni waxaynu nidhaahno maanta maxaa la yidhahdaa xog hayaha ma garanaysa qofka madaxda ahi wasiirka ama badha saabka madaxweynuhu xoog haye xun oo warkana dadka uga sheega sirtiisana haya laakiin bitaanatu suu ahoo wuxun amraya hadduudan aan muslimba ahayn muslimiinta sirtooda basaasaya taas weeya macnaheed ila bataano marka hore dharka hoosta laga shaalooranayay marka in saaxiib xun la samaysto xooghaye xun sakreteer xun in la samaysto nahyidda rabbi uu nahiyayayo wuxuu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu yaa hooya yaa ayuha aladiina aamanuu ku iimaanka lahaayo laa tattakhiduuha samaysanina bitaanatan saaxiib hoosaad kuwaasoo min duunikum idinka aan ahayn oo muslimiinta sukadooda ah ee dad kale ah kuwaasoo laa yaaluunakum aanan idinkala gaabinaynin khabaalan fasaad waa nin sirtaadiina hayo xoghayana ku ah islamarkaana muslimiintii fasaadkooda iyo dhibaatadooda un ka shaqaynaya oo dhibaato la jecel laa yaaluunakum idinkala gaabin maayaan oo taqsiir ka samayn maayaan khabaalan fasaad inay idin fasaadiyaan oo muslimiinta dhexdooda fasaadiyaan aan ay sifadooda noocaa tahay kuwa ha samaysanina marka laa tattakhiduu weeyaan nahyadii saddexdaa aayadoodba waa nahyiga xaqiiqada ahaa oo ah talabulkafi min alficli cala sabiili alculuwi weeyaan walisticlaa haddaba siiqadan la yhahdo siiqatu laa tafcala maa siiqada nahyigu waxyaabo kale markaa noqon kartaa arbaca miaalka afraad wuxuu odhanaya wa qaala muslim ibn waliid fi rashiidi wa qaala muslim muslim wuxuu yidhi muslimkii ibnulwaliid la odhan jiray fi rashiidi haaruuna rashiid waxauu ka yidhi laa yacdamannaka xima alislaami min melikin aqamta qullatahu min bacdi taawiidi laa yacdamannaka yaanu waayin alla yaanu waayin xima alislaami seeraha islaamku yaanu waayin min melikin xaalaad boqor tahay boqorkaagan haaruun rashiida ah alla yani kuma qaado weyaan alla kuma qaado oo islaamka u noolow waay aqamta waxaad toosisay oo taagtay qullatahu fiiddiisii baa taagtay qullatu shay waa meesha ugu sarraysa sheegan fikta sare weyn marka islaamka baarkaad u bixisay oo baar baa ka taaganoo waa taagan yahay waayo min bacdi ta'wiidin qalloocsanaan dabadeed qalloocin la qalloociyey diintii dabadeed baad adigu timi haaruun rashiidow khilaafadii baad qabsatay dabadeedna ahey waa taagteed siiqada nahyiga waxa weya laa yacdamanna nuunu tawkiidna waa lagu dhuftay weliba laa yacdamannaka yuu ku waayin ximal islaami islaamka seerihiisu yuu ku waayin milmilikin xaalaad melig tahay oo boqor tahay nahyigaas uu leeyahay laa yacdamannaka boqorkiibuu la hadlayaa muxuu uga jeedaa boqorka waxba lagama nahiyo oo axadu raciya ama fardun min afraadi shacab intuu boqorka u yimaado waxaa ha samaynin ma odhan karo marka waxaa leeyahy halka ducaago kale looga jeeda waa duco wuxuu ugu ducaynayaa inaan alla ka dilin boqorkan haaruun rashiid islaamka alla u baaqi yeelo aqamta waad joojisay qullatahu ee qullatu shay waa shayga fiidiisa qullatu kulli shayin waa aclaahu la naqlu sahri min qulali ljibaali bay odhan jireen imaam shaafici yidhi la naqlu sahri dhagax inaan ka soo guro min qulali ljibaali buuraha dhakadooda ayaa axabu ilaya min minani rijaali ayaa iiga fiican in ragga waxy siiyaan oo inta leor sheekha duruustu akhriyaya ee xoogaagan u dhiiba oo marba shaxaad yar lay keeno waxaa iga fiican inaan dusheeda xamaashoon buurtaa dhagax ka soo guro oo dhakadeeda soo rarto dabadeedna aan arsaaqdeeda kala soo baxo la naqlu sahri min qulali ljibaali axabu ilaya min minani rijaali raggan waa balaayo hadday mana kugu yeeshaan kaa maaragtay ana bilka ka bixiya ku idhahdo mushkilad wey marka waxa weeyaan qulladu waa shayga sare taawiidkuna waxaa ka timi waa min alawadi awadkuna waa qallooca waa ciwajka awad oo tafciil laga dhigayo aqaamta waxaad joojisay qullatahu islaamka buur halka u sarraysa ayaad baar baad ka taagto oo waad toojisay min bacdi taawiidin intuu qalloocday kadib waa basiid way beydkaas laa yacdamannaka xima alislaami min malikin aqamta qullatahu min bacdi taawiidi qaala abu ayib waa miaalka shanaadee abu ayib wuxuu yidhi fii sayfi dowlati wuxuu ka yidhi falaa tubliqaahu ma aquulu fainahu shujaacun mataa yudkar lahu طacnu yashtaqi wuxuu yidhi falaa tubliqaahu ha gaadhsiinina maa aquulu waxaan leeyahay ninka sayfudowlaha gabayganaan tirinaya ha u sheegina ee ha gaadhsiinina fa inahu isagu shujaacun waa geesi sayfudowluhu waa bahal geesinimadu ka badatay geesigana maxaa dhaca mataa yudkar lahu marka loo sheego geesiga la xasuusiyo adacnu wax la dilayo iyo wax la mudmudayo waran laga taagtaagayo e yashtaq iska cishqeeyaaba wuxuu u muhanayaa markaa inuu dadka laayo oo markiiba dagaal qaadee gabayadanaan ku ammaanaya leeyahay waa geesi ha u sheegina ha gaadhsiinina falaa tubliqaahu ha gaadhsiinina dariiqadana waa dariiqadii aynu soo marnay oo aynu nidhi had iyo jeer qofku carabka ahi inuu laba rafiiq la khidaabaya ayuu iska dhigaa qifaan nabka anshaa lagu soo marayno oo had iyo jeer yani jamaacadu waxay ku fiican tahay saddexii wixii ka badan arraakibu shaytaan waraakibaani shaytaanaani wa alaatu ragbu sooma marka markuu qofkii hadhowta hadlayo labadiibuu la hadlaya la socday rafiiqiisa ahaa ayuu iska takhayulaya maskaxda wuxuu gelinayaa in lala socdo weliba laba qof la socdaan marka labadii qof buu ku yidhi oo ka nahiyaya oo leeyahay falaa tubliqaahu ha gaadhsiinina hu oo sayfudowle ah maa aquulu waxaan leeyahay ha gaadhsiinina maxaa markaa nahigaas noqonaya laba ninoo saaxiibadiisa oo la siman buu ayuu wax ka nahiyayae waxaa la odhanaya waa iltimaas sidin amarka marku soo marray iltimaas waa codsi xaqiiqadiisi wuu ka baxayoo xaqiiqadiisi dalabulkafiga ahayd wuu ka baxayoo iltimaas iyo codsi buu isu bedelay baa leeyihi falaa tubliqaahu ha gaadhsiinina mahu oo sayfudowlaha ma aquul waxaan leeyahay fa inahu ninku shujaacun waa geesi mataa yudkar marka la xasuusiyo lahu isaga loo xuso adacnu dacnigi waa wixii dee markii waranka iyo laysku duri jir laysku mudmudi jiray seefta iyo badana dee xabadii iyo waxaasa laisku mudaa marka markaan dilka iyo waxaa la xasuusiyaba yashtaq yashtaqi uu cishqii oo dagaal buu qaadiba ahe marka taasi waxaan uga jeeda mithaalku waxa weeya mithaalka shanaad waa iltimaas wa qaala abunuwaas abunuwaas waxa uu yihi fii madxi lamiin ninkii amiin la odhan jiray khaliifada ahaa waxa uu ihi yaa naaqu laa tas'ami aw tabluqii melikan taqbiilu raaxatihi waruknu siyaani mataa taxudii ilayhi araxla saalimatan tastajmici alkhalqa fii timhaali insaani yaa naaqu halay hashiisii buu u yeedhay nidaaga inoogu iman doontaa hashaa loo yeedhaya lafteeda maxay tahay ilaan hash waxba ma garanayso inaad u yeedhay inaad u yeedhin waayo iyada lakiin iminka iskaga tag wuxuu idhi laa tas'amii hadaalin laa tas'amii hadaalin aw tabluqii ilaa aad gaadho melikan ilaa aad boqor gaadho socodka iyo orodka ha ka daalin ilaa aad boqor gaadho boqorkaasoo taqbiilu raaxatihi calaacasha oo laga dhunkado boqorka inta loo tago muq la yidhaahdo calaacasha laga dhunkado iyo warukni ruknigii xajarkii kale muxuu ahaa xajarol aswadku ku jiray mooyaane kii kale gacanta lagu masexan jireen waa ruknulyamanigii si yaani ay isku mid tahay waa iska gabayaal waxay doonaan bay ku hadlaan wuxuu ku leeyahay ninkan in gacanta laga dhunkado iyo in xajarkii halkii xajar aswadka mooye kii kale xagga ka xigay ruknulyamanigii baa isagana la istilaamaa marka dee weliba sunnadu waxa weeyaan inaad gacantan ku masaxatay inaad inaad dhunkatana maaha inaad gacanta sii dhunkatana maaha oo lama dhunkado gacanta xajarosadku markaad ku masaxdaa la dhunkadaa lakiin markaad rugnulyamaaniga ku masaxdo lama dhunkado laakiin dee caamo way dhunkataa way kacbada meel walbay ka dhunkataa xataa meesha ka soo gaadha waa nasiibkeeda marka wuxuu leeyahay ninkaa gacantiisa haddaad dhunkatay haddaad rugnulyamaaniga dhunkato waa isku mid wuxuu yidhi ha ka daalin socodka maya wuxuu yidhi mataa taxudii mataa taxudii markii aad dhigto ileehi xaggiisa arraxla rarka markaad dhigto intaadna inaynu gaadhno boqorka gaadhno aan rarka kaa dhigo saalimatan xaala tahay midii nabad gashay ee tastajmacii waxaad ku ururin doontaa alkhalqa makhluuqaadka oo dhan waxaad ku ururin doontaa oo macnaha ku heli doontaa fii timhaali insaanin qof sawirkii haddii boqorka allayna gaadhsiiyo adoon nabada hee waxaad arki doontaa qof bini aadanah timhaal insaan waa maxay waa suuratu insaan oo makhluuqaadka ilaahay oo dhan sifaadkoodii la ysugu keenay wan wanaagsanaa hadday geesinimo tahay hadday haybe tahay hadday deeqsinimo tahay hadday waxan tahay hadday waxan tahay ninkaasay ku urursan yihin nimankan waxay doonaan bay ku hadlaan waa shucaraa shucaraa yatabicuhum alghaawuun alam tara anahum fii kulli waadin yahiimuun marka waxa weeyaan halkaa siiqada nahyiga ku jirtaa waxay laa tasamida hashiisa uu nahiyeeyo weeyaan laa tasami laadii naahiyada ahayd iyo ficilkii mudaaric majzuum bilaami naahiye weeye maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa tamani waayo dee hash waxba ma garanayso markaa wuxuu tamaniyayaa un hash weynaanay ka daalin oo hal buu sii saaran yahay mogti talow ma hal xaqiiqa aba mise isagoo dee agtiisa joogo meelahan buu ka soo gabyaya kolley laakiin berigii hore dee marka dadka sharafta le iyo boqorrada iyo loo tegayo dee iminka soo gaadhi lama sii kaxaysto markaa doonayso inaad madaxweyneha booqato mise adoo lugay inaad ugelaysa maya maya haddii xataa anaad haysa waa inaad soo ammaanaysataa tidhaahdaa niyo maanta waa meel baan tegayaa horta gaari yar sii dhiib oo ku shir tago beerii horena waxaa daabad baa lagu tegi jiray dhulka ama ninku faras buu soo fuulayaa ama hal buu soo fuulayaa dabeedna hashaasaa dee lagu imanaya meesha marka wuxuu yidhi yaa naaqu halay laa tasami hadaalin aw tabluqii inaad gaadho melikan boqor aad gaadho boqorkaasoo taqbiilu raaxatihi gacantiisanoo la dhunkado iyo warugni wa taqbiilu rukni ruknigii yabaaniga aha oo la dhakadaa siyaana isku mid tahay waa iskaga quluwi weeyaan mataa taxudii markaad dhigto ileyhi xaggiisa arraxla rarka saalimatan xaala tahay midii nabad gashay tastajmicii waxaad urursan waxaad ku wada heli alkhalqa makhluuqaadka oo dhanba fii timthaali insaanin fii suurati insaanin baad ku wada helisa halkaa laa tasami waxa weeyaan waa tamani baynu nidhi kaasuu baxarbasiid bu ah yaa naqu laa tasami ow tabluqii malikan taqbilu raaxatihi waruknu siyaani wa qaala abucalaa ka toddobaad mithaalka toddobaadna waxa weeyaan abucalaa wuxuu yidhi abucalaa almucari ninkii mucaratu nucmaan deganaa weeye aynu nidhi shalayto wuxuu dhintay busaarad baa dishe yani dufanlaaan dhirta caleentuu muu cuni jiray oo dhirta waxa xoolaha ka yimaada muu cuni jiray subaga iyo barotiinka xoolaha iyo waxaaba ma cuni jirin ma nabaati buu ahaa waxa uu yidhi walaa tajlis ilaa ahli danaaya fa ina khalaa'iqa sufahaai tucdii walaa tajlis ha u fadhiisanin oo ha la fadhiisanin ilaa ahli danaaya kuwa daniyada u saaxiibka dadka akhlaaqda xun ee hooseeya leh ee dhaqanka xun ha la fadhiisan waayo fa ina khalaa'iqa sufahaa'i dadka sufahadaa dabeecaddoodu tucdii way gudubtaa cudurkay qabaan way ku qaadsiin doonaan waayo ninka dabeecadda xun ama akhlaaqda xun ama faasiqa ah nin cudur qaba u ka dhigan yahay cadho qaba marka waad raacday waad saaxiibteen yaa waataa la yidhaahdo addibaacu saraaqa addibaacu dabeecaduhu saraaqatun waa tuugo dabeecaddaadu waa tuugo mid baad raacday dhaar badan markuu laba kelmadood sheegmana wallahi uqsimu billaah qasaman billaah saa iska dhahdo berri waxaad sarki doontaa adoo adoo adiguna dhaaranaya dhaartii ku qaati marka laba kelmadood taala iska dhaaranayaba ama waxbuu caaya waxbuu naclada nacal waxaasaa ku yaal nacal caynka berri waxaad arkaysaa adiguna adeega nacladii baa kugu fudi iminka waxaad dadka arkaysaa dad iska nacladay islaamo iyo hee mid oo maalin beri aanu deris ahayn ba de waxaan ka maqlaya daaradda awowgaan ala awowgii iyo ayaygii ina lilahi wa inaa ilayhi raaji waa maxay macanaba uma fadhida dee carabkoodunbaa bartay waxaasaa in layska naclado in layskaba marka waxaasay ku qaadsiinayaane dadka habal la fadhiisan buu kuleeyay ولا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق سفهاء تعدي mufaacalatun mufaacalatun facuulu baxarwaafir wey waayahay marka walaa tajlis markuu ku leeyahay ninkaasi dee nahyi waxba nagama nahyi kare e waxaa la odhanaya waa irshaad annusxu walirshaad nahyigaasi wuxuu u baxay oo xaqiiqadiisi wuu ka baxaya dalabulkaf wuxuuna u baxay ila nusxi walirshaadi inuu inala talinayo ina irshaadinayo wa qaala abulaswad adu'ali ninkii reer du'il wuxuu yidhi abuulaswad adu'ali waa sheekhii naxwaha baa dejiyey baabkii ugu horreeyey dee naxwaha waa ninkii soo qoray cali bin abi taalib dabeedna mise cali bin abi taalib baa u qoray dabadeedna unxu mila haada sidaa uu yaro wad camar waxa la daalim magaciisa daalim ibnu camar ibnu daalim qabiiladiisna du'il baa leeyahay du'il fucil waa wasnigii ku yara maaragtay sarfiga ismiga ulaaiga ahee maarata labaiyo tobankii wasn ee u lahaa du'il fucil waa yarya marka daalimkani maaha inuu dulmifalow yahay daalimka waxa la caanaha garhoorhkaaba leeda kole way ka mid ahay ayay jusu shurbu daalimi oo kii luqsiga ku samayn jiray ninka loodhan jiray xariiri marka waxaan malaya daalimkan in loo jeedo garhoorhsade garhoorhsade garhoorsa mataqaan caanaha garhoorhkaa iska meel ku dhigtee dabeedna oo iska garorhsade sheekha magaciisa odhan mayno laakiin haddii maga daalim hadduu yahay dulmifalo wuu iska bedeli lahaa maga xune waay marka sheekhaasa wuxuu yidhi shaqii wuxuu ahaa in shaacir buu ahaa faqiih buu ahaa muxadis buu ahaa geesi buu ahaa ya ninkaas wuxuu ahaa nin xariifa buu ahaa ma ahayn nin sahlan ma ahayn calina aad bay saaxiib ahayn wa qaala abulaswad adali waxa uu yidhi لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم لا تنهاها ريب بولي لا تنهى والنهي لفتي ذي بكك يعني فعلك ما أنت نهى ينهى nahaa wuu nahiyey yanha dabadeedna mudaaric laadii buu geliyey naahiyada ahayd markaasuu yidhi laa tanha ha reebin oo ha nahiyin can khuluqin akhlaaq dhinaceedaxaggeeda ha nahiyin dadka akhlaaq ha u diidin oo watatiya aad la timaado adiguna milahu taasoo kale akhlaaqdaasaad oo kale adiguna leedahay dadkana waad u diidaan caarun calayka haada kaasi caarun ceeb weeye caarkaasoo cadiimu weyn ayuu calayka korkaaga ku yahay idaa facalta haddaad samayso ceeb bay kugu tahay marka laa tanhaadaas tawbiiq weeyaan baa la yidhi waa canaananaya wuxuu canaananayaa sheekhu dadka maaragtay u diida akhlaaqda xun reeba iyaguna dee la yimaada sheekhii matelenba ayaa nin sheekhaa halkan ka kacayoo dabeedna wuxuu urmayahow qayilaadda iska daaya oo qaadku waa xun yahay oo caynka caynka khudbaddii u akhriyay isagaba maanta khudbaddii akhriyey waayo markuu dhammeeyey oo wacdigiisa laga yaabay oo dad badan baalkama aan iska dayn oo qaadku waa xun yahay ayuu halkan ka wareego waxaa la arkay sheekhiioo kabarhka dul taaganoo qaadkii maarata geed qaadanaya marka laa tanha can khuluqin baa la odhanaya wataati milo ama qabyaaladdu dadka ka wacdiyeyoo hadha hore isagii baa shub qabiilkii ugu weyn waa isaga marka waa taas weeye laa tanha ha reebin marka tawbiiq weeye hadday saa kugu dhacdo macnaha oo aad dadkii waxa weeyaan waa kuwii ilaahay yidhi oo kale afalaa tacqiluuna miyaan caqli lahayn ataamuruuna annaasa bilbiri dadkii masamafalka iyo wanaagga ayaa amraysaan wa tansawna anfusakum naftiinniina waa halmaamaysaan sidaasi waa maxay afalaa tacqiluuna miyaad caqli lahayn waayo waa qof waalan ama waa qof aan caqli lahayn qof wixii isagu samaynayo dadkana u diidayay ya waayo dee haddii waxaan wanaagsan yihiin adaa qaadan lahaa adeer haddaad tiro halkan waxaan ku soo arkay khayr iyo wanaag baan ku soo arkay allah fiicana waryaahe waryaa laydinka laasani adiguna aanad midhba ka qaadanayn dadka waad waalaysaa ama adaa waalanti caqli afalaa tacqiluna ba ilahi kuuli dadkiina wanaaggii baad waka marka waa khatar wey taas wa qaala aakharu mid kalena wuxuu yidhi laa tacridanna lijacfarin mutashabbihan binadaa yadayhi falasta min andaadihi laa tacridanna lijacfarin mutashabbihan binadaa yadayhi falasta min andaadihi laa tacridanna ha u bambixin oo ha ku dherarsanin oo ha aadin lijacfarin jacfar mutashabbihan adigoo isu eekaysiinaya oo isku shabbahaya binadaa yadayhi labadiisa gacmood deeqdeeda siduu buuxu bixiyo oo deeqsiga u yahay si la mida inaad deeqsi u noqoto adoo aadna doonaya waayo falasta mayhid min andaadihi asaaggiisa ka mid mayd isku asaag iyo isku itaal iyo isku mid intuu sameeyo ma samayn karta adigu laa tacridanna ha u bambixin lijacfarin jacfar ninka leehdo waa ninka mamduuxiisa uu ammaananayo ha u bambixin macnaha ha ku dheerarsan bay af soomaaliga iska noqonaya ha ku dheerarsanoo ha ku dayanin ya oo sidiisa inuu kale inaad samayso ha isku dayn mutashabbihan xaala tahay mid isku shabbahaya binadaa yadayhi labadiisa gacmood deeqdoodii falaasta ma yihid adigu min andaadihi niddun waa qofka asaagaaya ee in allah intaad samayn karto isaguna samayn kara falaa tajcaluu lilaahi andaadan haddii ilaahay roob ka keeno roobku isaga soo dejin karaa dee miyuu jiraa kaas maya hadduu ilaahay dadka wax abuuro isna waxba abuuri karaa maya haddaa maxaa falaa tajcalu lilahi andaadan waantum taclamuun de maxaa asaagiisa hadduusan hayn maxaa ugu dhereeranaysa marka waxa weeyaan laa tacridanna siiqada nahyiga ee halkaa ku jirta maxay faa'iidaynaysa waxaa la leeyahay waa tay'iis waa quusin oo loo quuskoynaya waxaa loo quuskoynayaa inaanu jacfar oo kale iska dhigin oo aanu isku shabbihin ninkaas oo isla odhan yaa haddaad tidhaahdo ninaad og tahay oo waxa weeyaan muu faaraxa oo dheereeya dheereeya dheereeya waan la tartamaya halkan iisoo keena waad la tarfato tidhaahdo maanta hebel baan loo ordayaa maxaad ka faa'idaysaa ma waxaad doonaysaa in lagu idhahdo kii hebel la tartamay ma jirto haddii aanad markuu aggaa u cararo adna xaggaa u cararo odhan nimbadhan u badi sidii kii laga sheegayay marka dadka qaar aan lagu dherarsan baa jira marka waa tayiis baa le quusasho oo lagu quusgoynaya miaalka tobnaad wuxuu odhanayaa laa tamtail amrii nin baa yidhi ama adaa ku yidhi laa tamtail ha samaynin amri amarkaan ku siiyey ha qaadanin laa tamtail ha fartoominoo ha qaadanin amri amarkaan ku siiyey taquulu daalika sidaasaad odhanaysaa waxaad u odhanaysaa liman qof huwa isaguba duunaka kaa hooseeya midaad amar ku leedahay oo adigu amri kartid baad waxaad ku odhanaysaa hoy laa tamtail amri hadalkaasina waa tahdiid waa tahdiid ka ugu dambeeyaa waxaa weeyaan koobiyo tobnaad qaala abu ayib abu ayib wuxuu yidhi yahju isagoo caayaya kaafuuran kaafuuran liqshiidi ninkii la odhan jiray markii uu ka yimi sayfudowle iyo xalab iyo xaggaa ka yimi masar wuxuu ugu yimi nin la yhaahdo kaafuur oo ahaa addoon la xoreeyey oo inta addoon la xoreeyey ayaa ayuu amiirkii waddanka masar ayuu u shaqayn jiray dabeedna markii dambe imaaradiiba isagaa la wareegey oo amiirba ka noqday masar asal ahaanna addoon buu soo maray marka ninkii xoogaa ammaan badan buu markii hore u jeediyey abu ayib gabayo badan buu ku ammaanay laakiin markuu siduu doonayey wax uga waayey oo wax fiican siin waayey ila bahasha ammaantaas waa iib eh ayuu haddana intuu ka cararay oo dib kiisii ugu noqday ayuu cay usoo miisay oo yi annagaba addoon soo doonanay marka gabayo badan buu markaa ku soo caayay markaa wuxuu yidhi abu dayib ninkaa isagoo u jeedaa qasiido dheer bay ahaydee intana ku jirtee laa tashtari alcabda addoon ha iibsanin buu yidhi laa tashtar ha iibsanin alcabda addoon ha iibsan addoonba ha iibsaniniyo ilaa walcasaa xaal ushii macahu ay maciisa tahay ush addoonka iyo ushii lagu garaaci lahaa isku iibso waayo addoonku had iyo jeer wuxuu u baahan yahay in dilku u bartayoo ya in la dilaabuu u baahan yahay marka wuxuu leeyahy laa tashtar ha iibsanin alcabda addoon ha iibsanin ilaa fii xaalin min alaxwaali haybsanin ilaa xaal walcasaa ushii macahu maciisa ay tahay oo ushii ninka addoonka kaa iibinaya ushiina ka iibso aad addoonka la dhici lahayd ina alcabiida addoommadu laanjaasun waa nijaas weeye laanjaasun waa qurun weeyaan addoommadu waa qurun qurunkaasoo welibana manaakiidu khayr daran waxa weeyaan addoommadu marka isaga u jeedaa isaguuna u jeedaa u leeyakaas nahyigaas uu leeyahy laa tashtari alcabda waxay leeyihiin addoonku xaqiraya marka litaxqiiri weeyaan bay leeyihin laa tashtari alcabda ilaa walcasaa macahu marka sida aan amhilada usoo sheegnay saddexda aayadood qur-aanku waa nahyigii xaqiiqada ahaa ka ku xigaa waa duco laa yacdamanaka xima alislaami min melikin ka ku xigaana waa iltimaas falaa tubliqahu ma aqulu fa inahu ka ku xigaana laa yaanaaqu laa tasami aw tabliqii melikan kaasina waxa weeyaan waa tamani walaa tajri ilaa ahli danaya kaasina waa irshaad iyo nusxi laa tanha can khuluqin kaasina waa tawbiikh laa tacridanna lijacfarin mutashabihan binada yadihi falasta binadnaadi kaasina waa quusgoyn ama waa tayiis laa tamtail amri kaasina waa tahdiid ka u dambeeyana waa taxqiir oo addoonku xaqiraya almanaakiid waa jamcu mankuud mankuud jamcu mankuudin waa idin qoraya mal wahuwa qaliilulkhayri waa mid bilaa khayr ah ana alcabda laa yasluxu ilaa bidarbi walihaanati alqawaacid annahyu nahyigu dalabu lkafi weeyaan dalabu lkafi ka joogsay in la dalbado weeyaan can ilficli ficilka laga joogsado calaa wejhi listiclaa'i isa sarraysiinna loo dalbado ama waa inuu sarreeyaa xaqiiqatan ama waa inuu isa sarraysiinaya qaacidada afartanaad saasay odhanaysa qaacidada koob iyo afartanaad waxay odhanaysaa lilnahyi nahyiga waxaa u sugnaada oo ay leedahay siiqatun waaxidatun cod qura unbaa wax lagu nahiyaa hiya iyaduba almudaaricu waa mudaaric maca laa annaahiyati oo la socoto naadii naahiyad ahaydna ay la socoto mudaaric oo ay ku lamaan tahay oo almaqruunu bilaami naahiye waa siqadaasoo qura qaacidada labiyo afartanaad waxay leedahay qad takhruju way bixi kartaa qad takhruju inay baxdaa laga yaabaa wayna baxdaaba siiqatu nahyi can macnaaha macnaheedii alxaqiiqiyi ee dhabta ahaa oo ahaa dalabulkafi can lilficli cala sabiil isticlaa xaqiiqadaa way ka baxdaa ilaa macaanin macnayaal bay u baxdaa ujeedooyin ujeedooyinkaasoo ukhraa kale ujeedooyinkaasoo tustafaadu laga faa'iidaysto min asiyaaqi socodsiinta kaxaynta ay min siyaaqi alkalaami hadalka la wadidiisa sida loo wado hadalka iyo wa qaraa'in alaxwaali xaaladaha ku gadaaman hadalka hadalka siduu ku soo baxay iyo maaragtay cidda lala hadlayo waxaasay dee ku xidhanta wa innaga nili marka jamaadaadkii lala hadlaayo ama se waxaan caqli lahayn lala hadlaayo waxay iska noqonaysaa taman wa innaga nili marka qof kula siman aad wax ka nahiyeysa waxay iska noqonaysaa iltimaas wa innaga nili markaad xaqirayso waa taxqiir wahaakada marka qaraa'in alaxwaal min siyaaqi alkalaam baa ayaa laga faa'iidaysanayaa macnayaasha wa qaraa'in alaxwaali iyo xaaladaha ku gadaaman wadaalika macnayaashaasi ka ducaay sida ducadoo kale weeye laa tu'aakhidna rabbanaa laa tu'aakhidna ilaahuw ha noo qabanin marka waa duco waliltimaasi iyo codsi watamani iyo tamani waalirshaad walaa tajlis ilaa ahli danaaya faina khalaa'iqa sufahaa'i tucdi watawbiikh laa tanha can khulqin watatiya milahu watay-iis laa tacridanna lijacfarin mutashabihan adigu haddaad hal tusaale qabsato wax fara badanoo miaalo ciddaa ka badanoo waxa kuu dhaantaa had iyo jeer qaacidada hal miaal qura lagu caddayn karaa marka qaacidadii hal miaal haddaad isla haysato dirsigii u haysa marka hal miaalun ku dhig iyo qaacidada way goor buu faa'iideeyaa nahyigu irshaad markaad wax kala taliso qofka waayo miaalkiisu walaa tajlis ilaa ahli danaaya khalaas kugu filan tawbiikh goormuu faa'iideeyaa markaa nahyigaagu u dhacaya waxa waya dee canaan laa tanha can khulqin watay-iis laa tacridanna lijacfarin qaala allahu tacaala laa tactadiru alyowm laa tactadiruu ha cudurdaaranina alyowma maanta qad kafartu waa quusgoyn maanta cudurdaar ladima aqbalayo nahyigaa looga nahiyayo ictidaarka waxa wey waa tayiis waa quuskoyn wey wa tahdiidii tahdiid carabi caadi inoogu miaaliy wuxuu ihi laa tamtail amri wa taxqiir laa tashtari alcabda namudajkanaan eegna insha alla yar bayin waxaad caddaysaa siiqata anahyi walmuraadi minha siiqada nahyiga cadday siiqa quruu leeyahay iyo wlmuraada minha ujeeddada laga leeyahay fi kulli miaali min amilati laatiyat qaala allahu tacaala ilaahay wuxu uhi walaa tufsiduu ha fasahaadinina fi lardi dhulka ha fasahaadinina bacda islaaxiha intii la hagaajiyey kadib towxiid iyo diin iyo islaamnimo intii lagu hagaajiyey ha ku fasahaadinina shirki iyo macaasi iyo wax la mid ah marka nahyiga laa tufsiduu min alaclaa bay ka timi dalabulkafi min alaclaa cala sabiili alculuwi ilaahay waa sarreeyaa addoommadiisana waa amri karaa maxaa macnaheedu noqonaya annahyu alxaqiiqi sooma wa qaala abulcalaa abulcalaa waxa uu yidhi walaa taxlifanna calaa sidqin walaa kadibin fama yufiiduka ila alma'ham alxalifu walaa taxlifanna ha dhaaran buu yidhi calaa sidqin run walaa kadibin iyo been run iyo beentoonna ha ku dhaaran buu yidhi famaa yufiiduka kuu faa'iidayn maayo ila alma'hama dembi mooyaane alxalifu dhaarto dhaartan aad dhaaranaysa wallaahi qasaman bilahi uqsima bilahi da ku haysaa waxaan aan dembi ahayn ka heli mayso kolkol waa sheekh wanaagsan oo saasuu kuu wacdiyaya hadda beedkiisii hadda aan soo marnayna beed fiican buu ahaa walaa tajlis ilaa ahli danaaya soo ma kolkol waa fiican yahay kolkolle bilaayuu ka warramayaayo yaa mowtu zur ina alxayaata damiimatu shalay beedkeena soo marnaa gararsa waa mutashaa'im moogta markusuu dooranayo shucarada waa iska balaayo markaa wuxuu yidhi walaa taxlifanna ha dhaarani laa taxlifanna ayuu ku yidhi ayib ha dhaarani maxay markaa noqonaysaa hadalkaasi annusxu walirshaad sooma annusxu walirshaad wey walaa taxlifanna ha dhaaranin calaa sidqin been axle run walaa kadibna iyo beentoona ha ku dhaaranin run iyo been ha ku dhaaran midna famaa yufiiduka ku faa'iidayn maayo ila alma'hama dembi mooyaane alxalifu dhaarta dambe oo ku faa'idaynayso wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi laa yaskhar qowmun min qowm laa yaskhar yaanu ku dhelielin oo ku jeesjeesin qowmun qowm min qawmin rag yaanu ku jeesjeesay min qawmin rag kale ragga lagu jeesjeesayo casaa mudan yihiin an yakuuna inay ahaadaanba khayran kuwa ka khayr badan minhum kuwa saakhiriinta ee jeesjeesay sadaq allah waana run haddaa adagto nin nin ku jeesjeesay ama qolo qolo kale ku jeesjeesaysa ogow in laga fiican yahay iyaga kuwa lagu jeesjeesayin baa fiican ya laghalkii sidaa ahaa caynka ahaa kuwii nooca ahaa kuwii sidaa ahaa kuwa saakhiriinta ee jeesjeesaya unbaa liita kuwa lagu jeesjeesaya unbaana fiican waa qaciido casaa an yakuunuu khayran minhu marka nahyigaas waa nahyi xaqiiqa ah laa yasr qawmun min qawmin waa nahyi xaqiiqa walaa nisaan min nisa wa qaala tacaala ilaahay waxa uu yidhi laa tactadiru ha cudur daaranina gaalooy kuwii munaafiqiintii bay ahdee dhowaa tawba horantaa laa tactadiruu laa tactadiru lyowmana waa tii jirtee ha cudur daaranina qad kafartum waa gaaloodeydeen bacda iimaanikum taasina waa tay-iis oo cudurdaarka ayaa laga quusinayaa ama toobadooda in la aqbali doono ayaa laga quusinaya looga quusgoynaya wa qaala albuxturiyuna wuxuu yidhi yukhaadibu isagoo la hadlaaya almuctamida cala allah wuxuu yidhi laa takhlu min cayshin yakunu suruuruhu abadan wa nawruusin calayka mucaadi laa takhlu hawaayin min cayshin ha ka marhnaanin min cayshi nolol noloshaasoo yakuru uu soo noqnoqdo suruuruhu farxaddiisa ay soo noqnoqoto aabadan weliga ilaahay macnaha kaama mariyo nolol wacan oo farxaddeeda ay soo noqnoqoto iyo wa nawruusin ciido ciid waa ciiddii farisiyiinta ee gaalada ciiddaasoo mucaadin la soo celceliyo calayka korkaaga macnaha wuxuu leeyahay allah ha ku daayo waa duco laa takhlu khalaa yakhlu deedna wuu nahiyey wuxuu laa takhlu siqadaas maxaa waxay sheegaysaa duco wuu u ducaynaya nawruusku waxa weeyaan awalu yowmi min asanati shamsiya sanadka qoraxda laga tiriyo maalinta ugu horeysa innagoo soomaalida waxay dhahdaan dabshid bay dhahdaan dabshid qaala alqazi abu isxaaq alqazi hadda ka hor bubaydullahi aan soo marnay muxuu yidhi waxa uu idhi walaa tusqilaa jiidii bimillaati jaahiliin aruuxuu biha mila alxamaami mutawaqan walaa tusqilaha cuslaynina buu yidhi jiidii qoortayda ha ku cuslaynina biminnati jaahilin mid jaahila minnadiisa iyo galladiisa oo igu manadaysanayo wax igu manadaysanayo aruuxu xaalaan la caraabayo biha minnadii mutawaqan xaalaanay mid qoorta loo suday qoorta loo geliyay mila alxamaami sida qoollayda qoollaydu waxay iska leedahay dee bahal yaroo qooley baaba leedahay qool yar bay leedahay oo halkaasaa iska madow aad moodaa inay kuul yaroo madow ku xidhanta midka waxa weeyaan awq awqulxamaam waa kii sheekhii qoray kitaabkii loo jeeda wey markaa muxuu leeyahy walaa tusqilaa laba saaxiibbadiisu la hadlayaa hadda ka horna waan soo marray uslubkaas muxuu noqonaya iltimaas iltimaas saaxiibadiis ayuu leey walaa tusqilaaha cuslaynina bijiidii qoortayda ha gelinina biminati jaahilin qof jaahiliyo igu lahaana manno oo waxisaynin oo hadhowna meelaha ka sheegsheegan oo odhan anaa waxaa siiyey kaa aruuxu bihaa minadaasoo minadaasoo aruuxu bihaa cafwan minada waxay laga sifaynaya waxay noqonaysaa nacti minadaasoo aruuxu aan la caraabo bihaa minada mutawaqan xaal aan ahay mid qoorta loo geliyey minadii mila alxamaami sida qooleyda marka taasna waxa weeyaan waa iltimaas weeyaan wa qaala aakharu mid kale wuxuu yidhi laa tatlub ilmajda ina almajda sullamuhu sacbun wacish mustarixa naa'ima albaali laa tatlubana almajda ina almajda sullamuh sacbun wacish mustarixa naacima albaali laa tatlubi almajda ina almajda sullamuh mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun laa tatlub ha raadsanin almajda sharaf ha raadsanin adigu horta sharafba ha raadsanin ina almajda sharaftu sullamuhu sallaankiisu sacbun waa adage sallaanka sharafta loo koro waa sallaan dheer dheer dheer oo adag oo aad ku xiiqayso ood ka soo dhacayso ma kori kartid adoo kale maba koro sharafta ma raadsado waa cish haddaasaan yeelaa waa cish iska noolow mustariixan xaalaa tahay mid mustariixa iska raaxaysa oo naacimal baali qalbigiisa iyo iska degan oo maaragtay haadi albaalaho waxay yidhaahdaan qofka nacaska ahi hami male mogta waxba ka fekeri maayo sida xoolaha maarata xooluhu haddii geeda yar cunaan oo iska dee iska deedna isaguna hadduu wax meel yar wax yar kaga rido helo horumarba kuma socdo adduunyo kordhin maayo cilmi kordhin maayo madaxnimo kordhin maayo iska habi waxba ma dhibaan ya ale nin baa beri waxaa la yidhi odayaasha iska sheekeeyaan nin baa waxaa la yidhi geeloodii oo dhan baa la dhacay oo markaasuu reerku oday u ahaa markaas geelashii baa laga wada dhacay markaasuu erga tegey dadkii geelash ka dhacay buu erga tegay oo dabeedna bilo ayuu maqnaa dhowr bilood buu maqnaa mid marka waxay dhahay nacasahoo ay ilmaa deer yihiin baa reerihii waxaasii hayr adhigii iyo islaamihii iskala sii joogayoo dabeedna kii oo maalintii dambe shan bilood markuu maqnaayo markii dambe kiioo meel ka ciyaaraya ciyaar iska tumaray oo iska heesaya ayuu odaygii dee baadidoonka ahaa ee ergeda qabtay ayuu u yimi markaasuu isagii caayo maayo waryaaya arixya nacaska xaggaad qabatay xoolahaagii iyo naagahaagii iyo reerkaagii baanu intiisa sii joognayo aanu wixii oo dhan baanu intaa sii kala wadnay dabeedna waa laintu saa waaga yidhi alla maxaa alla maxaa doqone baraaro qabtaa anigu taan ku maqnaa isagoo algun iska ciyaaraya oo arig iyo geelibu iskala sii sheegnay waa habi moogta wax ka maqan yihiinba dadka qaar baa colaad idin kala dhexaysaa qaar baa wax idin kala dhexeeyaan qaar baa arrimaa jira dadka marka xildhibaanka ahi oo dadka hawlaha waaweyn ku maqan n dadka miskiinka inta servis kala joogaya isaga habi naacim albaal wacish mustariixan naacim albaali adigu sharaf baa raadsan marka waxaa sharaftu waxay u baahan tahay hawl bay u baahan tahay cilmigii soo jeed buu u baahan yahay gaajaa kugu qabsanaysa dhibaata kugu qabsanaya xoolaha lafta marka dhaqayso waa saas wax iska soo qaadqaadaa maaha maalkan waxaa lagu keenaa dee dhibaato marka muxuu adigu waa sheekada baan ka baxaya muxuu yidhi marka laa tadlub ilmajda taas muxuu ujeedaa taxqiir ka adoo kale horta waa ku aqaan adigu sharaf ina almajda sullamuhu sharafta sallaankeedu sacbun waa adag yahay wacish iska noolo mustariixan xaalaa tahay mid iska mustariix ahoo naacim albaali qalbigiisu iska nimcaysan yahay wa qaalat ilkhansaau khansana waxay tidhi tartii xaalay u barooranayso akhaaha sakran waxay tidhi acaynaya juudaa walaa tajmudaa alaa tabkiyaani lisakrinada acaynaya labadayda indhood ee hamsadaas waa linidaay labadayda indhoodow juudaad ilmada ku deeqa oo ilmo badan shuba walaa tajmudaa ha qallalinina oo ilmada ha joojinina alaa tabkiyaani miyaydaan u ooyeynin lisakrinada deeqda sakhrkeedii siiqada nahyigu waa taase waa laa tajmuda labadeeda indhooday laa tajmudaa ilmada halkaa idinka da'aysa ha qallajinnina ahee ku deeqa oo maaragtay ilmadu ha iska daadato marka waxaa leeya nahyigaasi waa tamani bay indhaheedu waxba ma gaa dee si gaar u garan maayaane waxay tamaniyeysaa inay hesho mar walba oohin ay walaalkeed ugu ooydo bay tamaniyeysaa marka insha alla dersigiiba waxaa isla kaa kale ku daro maaa istifaamka meesha ugu muhiimsan weyn xaggan shantan maaragtay dalabiga ah istifaamka ugu muhiimsan in la bartana awla wa axra dad badanna aanay aqoonba sida istifaamka loo sameeyo marka insha allahu tacaala kaas intaanu maanta iskaga joojinna wallahu subxaanahu wa tacaala aclam sala allahuma cala nabiyina muxamed